subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan waa aroornimo axada oo bisha abriilna ay tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari xaggiina waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha adag ee heysta soomaalida weli ku go'doonsan waddanka suudaan dadkan xaalad adag bay ku jiraan qaarkood baasbooro ma haystaan inta badan baasbooro ma haystaan sharciga waddanka looga baxa ma haystaan dukumenti rasmiga ma haystaan inta badan dowladda waxaan ka codsanayaa dadka inay sida ugu fudud sida ugu fudud in safaaradda loo howlgeliyo oo dadka meesha waraqadii dukumentiga wadanka loogu baxay waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqaalaha federaalka dalka kanada oo shaqo joojin shan cisho ah sameeyey kadib markii ay ka cawdeen arrimaha dhaqaalaha iyo mushaaraadka ay qaataan sidoo kale waxaan idiin haynaa saraakiisha maraykanka ugu sarreeya ee xagga milatariga oo toddobaadkii hore ku kulmay dalka jarmalka qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida sii socda dagaalka u dhexeeya laba kooxood oo ka wada tirsan milatariga waddanka suudaan iskudhicii sabtidii ka dhacay halkaasi ayaa taliyaha ciidamada suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in ciidamadiisa ay fududeyn doonaan daadgureynta diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta u dhashay britain shiinaha faransiiska iyo maraykanka waxaana uu sheegay in saacadaha soo socda taasi ay hirgelin doonaan ayadoo dagaalka laga soo sheegaya agagaarka garoonka caalamiga ah ee magaalada khartuum inkastoo weli aysan caddayn sida ay ku dhici karto daadgureyntaasi nawaaxiga garoonka diyaaradaha waxaa ka dhacaya dagaal aad u xoogan oo laysu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala gedisan iyo duqeymo muddo toddobaad ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasina waxa uu ka gaabsaday inuu sheego habka ay u sameyn karaan daadgureynta diblomaasiyiinta afayeenka oo isagu markaasi la hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa oeda u sheegay subaxnimadii sabtidii wakhtiga washington waxaan sii wadayna ayuu yiri inaan si dhow ula xiriirno safaaraddeena khartuum waxaana si buuxda ula xisaabtamaynaa shaqaalahayaga iyo sida ay yihiin xaalkooda ayuu yiri maxaabiista ku haray xarunta xabsiga weyn ee gontanamo bay ee maraykanku kuubo uu ku leeyahay ayaa waxaa wakhtigan ka muuqda sida la sheegay xaalado aad u adag waxaana qaarkood ay u muuqdaan in gabow xaddhaaf ah uu kusoo degdegay sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas oo isagu ka naxay xaalada jir ahaaneed iyo nolol ahaaneed ee maxaabiistaasi ayaa xilli dhowaan booqasho uu ku tegay halkaasi waxaa patrick hamilton uu sheegay madaxa ergeyga maraykanka iyo canada ee i c r c da in uu si aad ah ula cajabay calaamadaha gabowga soo degdegay ee dadkaasi ka muuqda iyo sidoo kaleeto sida ay saameynta ugu yeelatay dhibaatooyinka sannadihii lasoo dhaafay xabsiga ay ku jireen ay kala kulmayaan waxaana bayaan uu soo saaray booqashadiisii ugu dambeysay uu ku sheegay in ay jirto baahi loo qabo habab aad u ballaaran haddii maraykanku uu sii wadi karo qabashada maxaabiistaasi in loo qabto waxyaabaha adeega aasaasiga ay u baahan yihiin ayuu yiri warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aan ku bilowna ee soomaalida ku qaxay magaalada xuduudda ethoobiya iyo suudaan ku taalla ee dalka suudaan ka tirsan ee la yidhaahdo kadarif oo iyadu afar boqol oo kilomitir dhinaca bari ka xigta caasimadda ayaa dadka soomaalida ee halkaasi ku qaxay ee qaxootiga ah waxaa haysta nolol aad u liidata ayadoo ay kasoo carareen dagaalka khartuum ay colaadaha dalkaasi suudaan ka holcayaan qoysaska soomaalida ah iyo ardayda ka qaxa khartuum ayaa waxa ay dibadyaal ku yihiin magaaladaasi qadriif la yiraahdo waxayna u qaxeen halkaasi ayagoo aanan haysanin wax kaalma ah maalmaha waxaa la sheegay maadaama xaaladda dadkaasi ay tahay mid aad u liidato colaada jirta awgeed dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegeen in wax gurmad ah aysan la soo gaarin amaba aan loo samaynin ilaa iyo haatan dadkaasi wax samata bixina sayid warsame axmed oo ah aabbo islamarkaasina ay la socdaan qoyskiisa oo lix qof ka kooban ayaa khadka telefoonka iga waramay isagoo markaasi ka qaxa khartuum kuna sugan magaaladaasi bariga ku taala wuxuuna iiga waramay xaalkooda
walaal khartuum subuucii lasoo dhaafay sabtidii baa dagaal si maaragtay fajaan noogu bilowday oo aanan la filayn dagaal aad u weyn inta badan xaafadihii magaalada korontadii biyihii waa ka maqnaayeen dukaamadii wax laga gadan jirayna waa xirnaayeen markii xaalad nagu adkaatay shan habeen iyo shan maalin kadib oo biyihii biilaana ay jirto cuntolaana ay jirto carruurtiina ay bahdeen baan waxaan ku qasbanaanay xabadoo socota inaan iskaga baxno meesha siduu ahaawaayahay safarkaad kusoo baxday siduu ahaa aad buu safarka mataqaanaa safar adag buu ahaa xabad baa socotay wiilal oo saaxiibo aan nahay oo magaalada jooga baan wacay oon ku irmiyo ilmihiibaa ay aniga xaabadda ku go'doonsan inaan baxana waa rabaa waxay u yidhahdeen dagaal baa socda lama bixi karo waxaan ku yidhi haddii iidan baabuurka baabuur bay haysteen baabuurka haddiidan soo qaadan hadda ii imaan baan ku yiro meesha aniga ilmahaadan naga saarin adduunya aqal waxaa waaye isma salaameen marka waa ii soo mujaasafeeyey dagaal dhacaayo soo dhexmareen waa ii yimaadeen ilmihii igala soo saareen xaafaddii meelaha basaska laga raaco oo boqolaal kumanaan qof ay joogto oo kuwa waddanka u dhashay iyo kuwa waddanka u dhalan iskugu tageen baa nimid oo tigidka baska laftigiisa lakala dafaayo oo lacagta jeebka kugu jirta lagaa dafaayo oo tigid marar qaarkood been lagu siinaayo oo rasmi aan ahayn adiga ilaahay subxaana watacaala waa noo fududeeyey safar baan soo galnay dheer koo iyo toban saac baan soo soconnay waddaan soo saarnay laamiya hadda magaaladaad joogtaan xaalkiina waa sidee sideyse ayadu tahay deganaanshaha
magaaladan joogna hadda waa dhaantaa dagaal kama jiro ayada hal maalin uu dagaal ka dhacay nimankii militariga waddankaana jooga kuwii kaloo isaga baxeen waa dhaantaa meeshaan ka soo qaxnay waa magaalo xuduudda u dhow adeegeeda waa iska tacbaan biyola-aan lafteeda waa ka jirta korontada waxawaaye waa go-an tahay inta badan nadka inta badan lama helo dadkii waa soo qaxeen guryaheeda qaali waaye meeli degaan qaarkood ma haystaan qaar lacag ma haystaan lacaglaan ma hayso dhibaataa dadka masayas ma garata waa garta marka soomaalidu sidee tahay xaaladooda dhalinyarada ardayda soo qaxday waxaa soo qaxay dhalinyaro iyo reeraba waa iskugu jiraan qoysas aad u fara badan iyo dhalinyaro aad u fara badan oo ardaya kusoo qaxday meeshaan xaaladooda boqolkiiba sagaashan iyo shan ma wanaagsana xaaladooda boqolkiiba sagaashan iyo shan ma wanaagsana adeeg xumaa meesha ku haysa lacag xumaa meesha ku haysa daryeel xumaa meesha ku haysa meeshu meel kulol waaye biyana ma lahan guryaha mukayfaad bay leeyihiin mukayfaadkiina ma shaqaynayaan nin walba oo waddankan u dhashayna dadkiisiiba kusoo qaxay oo toban toban reera kusoo qaxday marka cid kala ma qaadi karo ma garad waa garta marka xaggee guryo ka hesheen see ad ku badbaadeen inaad guri heshaan oo nolol heshaan dadku dadka qaar guryo heleen guryo tacbaana iska heleen oo lacag badan oo qaaliya qaar maalintiiba lixdan doolar maalintii lixdan doolar uu gurigu karaysanaya maalintii afar iyo labaatan iyo sac lixdan doolar waaye qaarkood qaarkood labaatan iyo shan doolar waaye qaar guryo waa waayeenba dadkii dariskahabay u tageen oo meelaha balkoonada sariir loo dhigay qaarkood ilaa haddi guryo raadinaya waa iska dawareegayaan hadba maalin meena sexdaan waayahay wadooyinka ma dad ayaa dhooban markaad fiirisid wadooyinka dad dhooban ma jiraan maxaa yeele magaaladan iyo caasimadda inta u dhexayso nabad waaye meele ciidamo joogaan waa jiraan oo dadka lagu barbaaro dhibaato badanka ma jirto laakiin dad wadooyin tuurtuur yihiin oo iska taagtaagan yihiin ma jiraan arrinta ayada waayahay waxaad iiga warantaa dowladda federaalk ee soomaaliya safaaraddii halkaasi ku taalay waxay sheegeen inay dad soo daadgureeyeen arday weliba ay soo celiyeen intaad joogteen khartuum xiriirka aad la sameynayseen ardaydii iyo qoysaskii soomaalida ahaa siduu ahaa mana jirtaa in dad lasoo qaaday walaal maxaane dagaalka isbuuc hore u bilowday dowladda soomaaliya waa lala xiriiray dad baa la xiriiray waxaa naloo sheegay in dowladda ay u soo xil saartay nin ka mid ah golaha wasiirada ama wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya inuu howshaa maaragtay loo soo xil saaray asagii weli waddankan ma soo gaarin etoobiya oo xuduudda waddankaan lahana ma soo gaarin sida xogta aan ku hayo safiirkii waddanka waa ka maqan yahay xajka sacuudi suu aaday ilaa hadda ma soo laabanayo elboorada waa xiriyin ma soo laaban karo qunsulkii kambaalow jiraa isaga ma joogo shaqaalihii safaaradda inta badan waa maqan yihiin marka wax hadda dad saari kara o adeegi kara ma jiraan baan isleeyahay mana jirto cid hadda la saaray oo la daabuliyo soomaaliya oo dowladda soomaaliya qaaday oo arrinta u xaqiijin kar malaha ilaa hadda dowladda soomaaliya ka sugayna arrinta ay noo soo xaqiijin sii jirto waay jah wareerka ka jira khartuum haatan waa mid noocee sawir noocee ayaad naga siin kartaa khartuum goob dagaal ka socdo waaye waa goob dagaal ka socdo oo ciidamo isku bursanayaan dadka inta badan waa ka baxeen inta ku hartinin guryihii joogaan oo habeenba xaafad bay u cararaan xaabaddaa markuu dagaalka ku xooga kan kaliis ka galaan waa jaawareer waxaa iska jira waa taqaanaa waddan dagaalka dhaca xaaladiis lagaga sheekeyn maayo arrinta aad u akarantay saaray walaashay intaas waxaan kugu dari lahaa anuu ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaligoodii siisay in dadka maadaa ay dhibaato badan hayso oo waddanka ay ku kala luunsan yihiin dhinaciisa kala duwan dowladda soomaaliya ee federaalka madaxweyne xasan sheekh ugu horeeyo ra-iisul wasaarihiisa golihiisa wasiirada iyo intii u dhaaratay ummaddan mas-uuliyadda u qaaday inay u adeegaan waxaan gaarsiinaynaa oon gaarsiinayaa shaksiyan dadkan xaalad adag bay ku jiraan qaarkood baasbooro ma haystaan inta badan baasbooro ma haystaan sharciga waddanka looga baxa ma haystaan dukumenti rasmiya ma haystaan inta badan dowladda waxaan ka codsanayaa dadka inay si ugu sida ugu fudud sida ugu fudud in safaaradda loo howlgeliyo oo ay dadka meesha loo waraqadii dukumentiga waddanka loogu baxay loogu diyaariyo si ugu degdegaasi waddanka looga baxaan waa garta maxay ku tageen markii horeeto dalka suudan haddaysan baasabooro haysan ardayda
walaashay baasaboorada waa taqaanaa shantii sanoo mar bay dhacaan baasboorka qofka markuu waddanka yimaado waxaa loo saaraa sharci la yidhahdo dalkujooga loo saaraa oo hal sana labiyo toban bilood labiyo tobankii biloodba waa la cusboonaysiiyaa sharci cusub aa lagu saaraya oo dalkaa ku joogta haddii marka sharci uusan ku cusboonaysiisnayn ama ku shaqaynayn inaa xataa waddanka ka baxdo ku adkaanaysaa baasboorkaa qiima yeela dadkaa ma garad aad baad aad baad umahadsan qaar ba halkaa markay yimaadeen baasbooradii ka dhacay oo duruufaha u saamixi waayeen inay baasboorka mataqaanaa samaystaan lacag lacaglaan darteed waddanka iska joogay qaar baa qaxooti waddanka kusoo galay oo etoobiya iyo kenya kasoo galay iyo eritrea oo reero noqdo ilmo ku dhalay oo ka dhalay dhowr qoy cun toban cun sideed cun ku haysta oo weligooda baasboor aan arkin qaar baa baasboorradoodii sharciga dalbaday oo immigrationka sudan oo kaga xaniban yahay oo aniga aan ka mid ahay marka xaalad adagaa jirto ma garad adiga iyo ilmahaaga iyo qoyskaaga guud ahaan waxaan u rajeynayaa badqab waad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa sayid warsame axmed oo ah aabbo aqoon-yahan deganaa khartuum muddo aad u dheer oo ka soo cararay xaaladda suudaan colaadda halkaasi ka jirta kuna sugan magaalada ku taalla xuduudda ee kadaarif wuxuuna khadka telefoonka igu warramayay suudaan haddaba aqoon-yahanada geeska afrika ayaa sheegay in colaadda suudaan haddii ay sii socoto ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsiga iyo dhaqaalaha bariga afrikaba halkaasi oo soomaalidu ay ganacsiyo kala duwan ah ay ku lahayd waxaana sidoo kale jira in dagaalka suudaan uu saameyn ku keeni karo isu socodka ganacsiga bulshooyinka geeska afrika haddaba fu-aad axmed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga afrika ayaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed wuxuu uga waramay saameynta dagaalka suudaan uu ku keeni karo bariga afrika
saamayn xoog leh ayaa ka dhalan karta midda koowaad ayadoo ah meeshaan waa waa waddan weyn waddanka markii la yidhaahdo weynan ahaanta waa waddamada afrika waddamada ugu waaweyn saddexda ugu weynuu mid ka yahay waxyaabo badan adduunkii maanta la joogana waa isku xiran yahay afrikana sidoo kale isku xirnaan xoog leh ayaa ka jirta waayahan dambena lagu taamahayey taas marka waxa waaye hadda labada jenaraal oo awoodda isku haysa waa madaxweynihii ku-xigeenkiisaa la odhan karaa marka dhibo badan ayaa meeshaan ka imaanaya cilada ka imaanayso midda koowaad waxay tahay east africa ganacsigeeda waa mid isku xiran isku xirnaanshadaasna waxa waaye siiba hadda sida east africa waddamada waxaa la ysaga ganacsadaa toddobada waddan uu xaduudka ay la leedahay suudaan toddobada waddan ilaa shan waddan sida hadda congo iyo south sudan iyo waddamada kaleoo jaarka la wada ah intaba soomaalidu ay ka shaqaysataa ummadaha east africa oo dhanna waa ka wada shaqaystaan marka haddii dirirtaas ay sii xoogaysato oo wakhti badan ay sii socoto waxaa xumaan doona isku socodka dadka ayaa xumaan doona isku gooshitaanka alaabihii iyo badeecooyinkii ayaa xumaan doona waxyaabahaas sababo badan oo ka dhalanaya dagaalkaas hadduu dagaalkaas sii daba dheeraadana wax kasta oo isku socda haddii ay noqoto mid badeeco iyo mid dadeedba haddii ay noqoto intaba waa wiiqmahayaan marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaas saamayno tiro badan uu keenaya taasoo ah dadkii inay laftooda waddamadii markii ay ka soo baxaan suudaan haddadan waddamadii oo bariga afrika o dhan waxay bilaabeen inay dadadkooda inay ka daadguleeyaan dadadka waddamada qaarna inay weli fiiro gaara ay ku sii hayaan oo maalmahan inay baxnaanin hayaan loola hadda ay asbuuc marayso colaaddaas sida ay u dilaacday marka haddii uu qaxaas uu yimaado waddamadan jaarka ah oo dhan waa lagu soo yaaci doonaa xasilooni darraa ka abuurmi doonta ururo kale oo hawshaan salka ay ku hayso diriirtaan ay salka ku hayso lowlaha hadda suudaan waxa isku haya labada jenaraal awoodo badan ayaa ka dambeeya oo qarsoon oo aan la fahmi karin
dhinaca soomaalida geeska afrika ma waxaa jira ganacsi toos ah oo ganacsatada tusaale ahaan soomaaliyeed ee nairobi oo kale ay la leeyihiin suudaan walaahi qadarow sida badanba horta suudaan waddan xirxiran uu ahaa mar hore oo gacan adag lagu hayay oo aan u furnayn maalgashiga inkastoo soomaalida markii berisamaadkii uu qaranka uu burburay oo burburkii soomaaliya kadib dadkii waa door bideenoo inay aadaanoo waxbarasho ay u doontaan iyo aqoon kororsi ayadoo looga door leeyahay midda koowaad oo waddan islaam uu yahay midda labaadna waddan xasilooni ay ka jirto uu yahay marka howlaha noocaasa ayaa horta lagu tegay waddanka suudaan sida badan ganacsiyaal xoog badan oo xajmile laguma lahayn oo soomaalida kuma lahayn kuwaas marka waxaa la odhan karaa in ganacsigoodana ma furfurnayn inta badneed laakiin waayahan dambe dee waxay wadeen inay xataa labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa tegey delegates ama dad oo marti sharaf oo ka socota waddanka suudaan oo soomaaliya tagtay oo kale oo in xiriirka la xoojiyo soomaaliya iyo suudaan ka shaqaynaysay labada kun iyo labaatan iyo labadii hadda naga idlaatana bishii koo iyo tobnaad waxaa tageen hay-ada oo wasiirka oo maalgashiga uu qayb ka yahay iyo marti sharaf kaloo badan ayagoo la kulmay sida dhigooda kaloo soomaaliya inay ka qayb qaataan horumarinta waddanka soomaaliya sida beeraha iyo dhismada iyo waxbarashada marka howlo noocaasoo hadda dib isku soo dhisoo waddankii uu ku jiray loolaa la filayey howl civiliana la filayey inuu xukun xukunkii militariga laga baxo waa jireenoo yadadiilo noocaasa waa jirtay laakiin waqtiyadii haddadaan la joogo oo dambe yadadiiladaas inay meesha ka baxdo horta waa iska ayaandaro
markaad fiirisid gobolku dhibaatooyin kale ayaa horey uga sii jiray sida abaaraha dhibaatooyinka dhinaca amni xumada ee argagixisadu ay qayb ka tahay xaaladan suudaan ka taagan markaad fiirisidoo kale dhaqaalaha gobolku muxuu kusoo kordhin karaa xaaladu markii hore sida ahayd waxa waaye horta musiibooyinkan kuwana waa kuwa dabiiciahoo xagga le ka yimid kuwana waa kuwa gacankusuubisa tan waxay ka mid tahay musiibooyinka gacankusuubiska ah abaaro baahsan oo isdaba yaalay oo afrikaba aan laga arag afartan iyo labadii sano ayaa waayahan lala daalaandhacay alle markuu madarka cirka ka keenay oo waqtiyada hadda dambe bishii hadda lasoo dhaafay ilaa bilahan meeshii la filayay in laga soo kabto dee colaad oo bilaadan gacan kusuubisaa timid oo wadamo badan ay ku hirtamayaan marka waxaa la odhan karaa in ay dhibkii jiray inuu uun faraha kasii bixi doono haddii aan la xadaynin ayadoo taasi ay keenayso daahis uu daahay maxaa yeelay ururka iskutaga igad oo sideedda wadan ay ku midaysan yihiin isla axadii markuu isla asbuuci axadii maanta ku xigta dagaalka maantuu dilaaca waxay ku baaqeen in hawshan dib looga fiirsado oo xabad joojin iyo wadahadal inuu taabo galo ma suuro gelin taas marka waxaa la dhihi karaa in haddii ay sii jiitanto oo wadamo badan oo daaha dhabarkiisa ka maamulahaya colaadaanna ay jiraan hay-adaha oo geeska africa ama un-ka ha noqoto ama qawooyinka waaweyn oo sida maraykanka iyo ruushka ha noqdaan meel lagu hirtaamo marka ay noqoto waxaa la weyn doonaa in wakhtiga dhow wax lagu xaliyo oo colaadaanna ay sii jiitanto haddii ay sii jiitantona ay keento isku socodkii oo xumaada kaasi waxa uu ahaa fu'aad axmed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga afrika wuxuuna u warramayay wariyaha v o eda magaalada nairobi qadar maxamuud xareed weli washington ayaad nagala socotaan dalka kanadana waxaa maalintii shanaad ka socda shaqo joojin ay sameynayaan shaqaalaha federaalka kaasi oo saameyn kala gedisan ku yeelatay adeegyada dalkaasi dhinaca kaleetana khuburada dhaqaalaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in shaqo joojintaasi ay sidoo kaleeto saameyn ku yeelan karto kobaca dhaqaalaha dalkaasi kanada oo waayadan kor usoo yarokacayay kadib xanuunka covid arrimahaasi ayaa waxa aan ka waraysta wariyaha v o ede dalka kanada uga soo warama xuseen nuur xaaji waa tahay zahra waad mahadsan tahay shaqa joojintan ayaa socota maalintii shanaad oo ay dhigayaan in ka badan boqol shan iyo konton shaqaale oo ah kuwa federaalka ujeedka ama muhiimadda keentay shaqa joojintu waxay tahay in shaqaaluhu iyo ururka ay ku midaysan yihiinba ay dalbanayaan lacag kordhin dan saddex iyo toban dhibic shan boqolkiiba halka dowladduna ay leedahay sagaal boqolkiiba lacag kordhin ah ayaan samayn doonaa marka halkaas waay meesha labada dhinac ay isku mari la' yihiin laakiin shaqa joojintan waxay noqotay mid qaran oo baarlamanka canada ayaa mucaaradka ninka hogaamiyaha oo ah pierre waxa uu ka sheegay in ay dowladdu ku fashilantay in arrintan ay xalliso sidoo kale madaxa xisbiga m d b jagniid sin oo isaga laftiisa garab u ah dowladdan aanan aqlabiyadda ahayn ee liberaalka ee turudo uu hogaaminayo ayaa waxauu tilmaamay in shaqaaluhu ay u qalmaan xaaladda hadda ay ku sugan yihiin mid ka wanaagsan marka waa arrin qaran oo canada aad looga hadalhayo dowladduna waxaa culays lagu saarayaa in ay boqol shan iyo kontonkaas shaqaale ee federaal ah ay shaqooyinkooda kusoo celiyaan iyagoo markaasna ka shaqaynayay laba boqol iyo konton xarun oo kuwii kala yaalla magaalooyinka dalkan waa tahay xuseen bal marka waxaad iiga warantaa howlihii shaqee dowladda federaalka ah siday saameyn ugu yeelatay arrintan zahra waa su-aal muhiima isla maalintii ay shaqa joojintu bilaabeen oo ahayd arbacadii amaba talaado oo arbaco soo gelaysay waxay saameyn waxay ku yeelatay dhammaan adeegyadii federaalku ay qabanayeen waxaad dabcan immigrationka ugu horeeya oo shala u dambeysay waxaa hadlaya wasiirka arrimaha socdaalka jinsiyadaha dalkan iyo qaxootiga dalkan canada shan fraser wuxuu tilmaamay in dhammaan adeegyadii gudaha dalka iyo kuwii banaanka dibadda safaaraduhu ay ka wadeen ee dadkii lasoo sponsor gareynayey canada dadkoodii u imaan lahaa kuwii basabooro gudaha ka xaraysan lahaa kuwii cusboonaysiin lahaa ama xaraysan lahaa deganaashaha ee canada kuwii dhaarinta xafladaha loo qaban lahaa in dhammaantood ay istaageen shaqa joojintan darteed marka taas waxay kamid tahay waa mid kamida shaqa joojinta saameynta ay yeelatay saameynta kale ay yeelatay waxaa kamid a adeegyadii ay sameynayeen adeegyada bulshada loo yaqaano oo hadduu laysankii kaa dhacay oo kale gaariga sidii blade numberka hadduu kaa dhacay oo taargada gaariga laftiisa warqadihii cusboonaysiinta documentiyada halkii laga doonan lahaa laftoodu oo federaalka la xiriiray saameyn ayay ku yeelatay waxaa kaloo saameynta ugu balaaran zaaro ay ku yeelatay waxaa la joogaa xilligii cashuur celinta la xareen lahaa oo sidaad og tahay amaba dad badan ay ka warhayaan haddii qoysaska dhaqaalahooda hooseyso maalado kale aysan xareynin incomeka amaba sanadkii dakligii soo galay waxaa ka go-aya amaba ka istaagaya lacagta caruurta la siinayo lagu kabayay dadka dhaqaalooda hooseeya marka saameyn dhankaas oo cashuur celintii iyo hay-addii ka shaqeynaysay oo shan iyo soddon kun oo shaqaale ayaguna ay shaqa joojintu ay qeyb ka yihiin saameyntaasna way yeelatay waa tahay xuseenow bal waxaad iga warantaa dhinaca kale waxaan ognahay dalka canada wuxuu ka mid yahay dalalka ay saameysay covid ka dhaqaalaho bal tani saameyn intee la-eg ama waxyeello intee la-eg ayay u keeni kartaa dhaqaalihii waddanka shaqajoojintan waa tahay zahra canada waxay ka mid tahay dalalka kasoo kabanayay dhaqaale xumadii uu sababay xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban saddexdii sane lasoo dhaafay iyo daddiilo badan ayaa muuqatay iyadoo bangiga dhexe iyo warbixino lasoo saarayba ay sheegayeen in dhaqaale ahaan canada ay soo kabanayso taasna ay ugu wacan tahay sidii marka horeba ay ugu diyaargarooday dhaqaale xumida oo covid ku sababay laakiin arrintan khubarada dhanka dhaqaaluhu waxay sheegayaan in saameyn ballaaran ay maaragtay ku yeelanayso dhanka haddii dowladdu aysan gaarin xal degdega tusaale marka laga soo gudbo gudaha dalka waxaa jiray arday aad u badan oo dalka imaan jiray oo ah waxa loo yaqaan international student ama ardayda caalamiga oo dibadaha ka imaanayay shaqa joojintan ayaa saameysay oo ma imaan karaan sidoo kale adeegyadii dadkii wax lacagihii diibi lahaa oo loo qaban lahaa ma furna marka dhaqaale ahaan canada saameyn ayay ku yeelan doontaa durbana dhaqaalyahanadu waxay sheegayaan in saamaynta la dareemayo waxayna ku taliyeen in dowladdu ay tanaasul samayso oo shaqaalahan shaqooyinkoodii lagu celiyo islamarkaana loo fuliyo ugu yaraan lacag kordhinta ay dalbanayaan oo ah saddex iyo toban dhibic boqolkiiba xuseen nuur xaaji wariyaha v o e da ee dalka canada oo khadka telefoonka koldhow iigu warramayay ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacadda subaxnimo ee saraakiisha ugu sarreysa milatariga maraykanka ayaa toddobaadkii hore ku kulmay dalka jarmalka waxayna xaqiijiyeen in maraykanka iyo xulafadiisa ay ka go-an tahay inay taageeraan duulaanka ka dhanka ah ukrain sidii looga hortegi lahaa ilaa iyo inta ay qaadanayso kaalmada ay gaarsiinayaan dalka ukrain warbixintan oo ay soo diyaarisay wariyaha v o eda carlo pap waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan xogeyaha difaaca maraykanka lilord austin iyo madaxa guud ee ciidamada maraykanka general mark mely oo la hadlay warfidiyeenka kadib kulankii kooiyo tobanaad ee kooxda xiriirka difaaca ukrain ee loo soo gaabiyey u d c g ee ka dhacay saldhigga hawada ermiston ee dalka jarmalka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay ukrain u fidinayaan kooxdu waxay ka kooban tahay in ka badan konton wadan xubnaha neto iyo ugu yaraan labaatan wadan oo kale oo u helan inay taageeraan difaaca ukrain ee kasoo horjeeda duulaanka ruushka iyadoo la siinayo qalab milatari iyo tababar austin ayaa sheegay in u d c g ay bixisay in ka badan shan iyo konton bilyan oo doolar oo gargaar amni oo ukrain la siiyey tan iyo markii kooxdaasi la aasaasay sanad ka hor taasoo siisay qaranka ukrain awood aada u weyn oo ay ku jiraan noocyo kala gedisan oo gantaalo madaafiic iyo hababka difaaca hawada dhowaan u d c g waxa ay geysay dalka ukrain in ka badan laba boqol iyo soddon taangi iyo in ka badan kun iyo shan boqol iyo konton baabuurta gaashaaman kuwaas oo u ogolaanaya milatariga ukrain inay taageeraan in ka badan sagaal guuto oo kuwa gaashaaman ah austin ayaa sidoo kale xaqiijiyey in la dadejiyey geynta kow iyo soddon taangiyada horumarsan ee m n a n ee abrams ee uu maraykanku sameeyey waxaana uu sheegay taangiyada goobta dagaalka u diyaarsan la geyn doono bisha oktoobar taasoo ka dhaqso badan intii la filayey waxauu intaasi ku daray in nuucyada taangiyada loo isticmaali doono tababarka oo keliya ay wadankaasi gaari doonaan toddobaadyada soo socda saraakiisha difaaca maraykanka ayaa sheegay in taangiyadan loo diri doono saldhigga ku yaala gareven hor ee jarmalka si dadka reer ukrain ay u bilaabaan koorso toban toddobaad soconaysa taasoo ku saabsan sida loo isticmaalayo taangiyada tababarka oo uu maraykanku hogaaminayo waxaa ka qayb qaadan doona ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo reer ukraina maamulka biden ayaa ku dhawaaqay bishii janwari inay dari doonaan nooc cusub oo taangiyada abramis ee m n a xogeya warfaafinta bentagonka batrider ayaa bishii maaj sheegay in maamulku uu go'aansaday inuu bixiyo taangiyo cusub oo la siinayo ukrain si ay isaga difaacdo duulaanka ruushka warbixintii wariyaha v o eda ay soo dirtay carlo pap oo uu soo jeedinayay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan ayay taasi ahayd halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa washington markana aniga iyo adinkaba aan wada dhegaysanno mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay cododkaasi baxsan ee baha u naxariista xaliima khaliif cumar mogool iyo sidoo kaleeto salaad maxamed shardi salaad derbi ayaan idaacaddeenni subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edaba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonna haatan isma dhaafno